halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah afariyo tobanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
war dalkii faraha yuusuga baxeen war yaan dagaal bilaabanin war maaragtay muxuu ahaa dantanada ma aha in dib loo noqdo wixii maaragta lagu jiray madaxda sare waxaan ku boorinayaa waxaa weeye hadda ishaysa waxaa weeye u soo noqda xasillooni iyo maskax
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed caddo oo diblomaasi hore iyo musharax madaxweyne waraysi ayaan idinkaga haynaa
warbixin ku saabsan khilaafka siyaasadda ee soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan heshiis ay gaareen kooxaha ku dagaalamaya dalka yemen barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne trump john bolton ayaa khamiistii sheegay in madaxweyne trump uu ansixiyey siyaasad cusub oo uu maraykanku kula dhaqmaya afrika bolton ayaa sheegay in siyaasadda cusub ee maraykanka ee afrika ay xoojinayso danaha maraykanka ee gobolka waxaa washington uu ka sheegay in mudnaanta koowaad waxa uu yidhi mudnaanteenna koowaad waa in aanu xoojinaa xiriirka dhaqaale ee gobolka keliya uma wanaagsano horumarinta fursadaha shaqaalaynta iyo ganacsatada maraykanka balse waxay muhiim u tahay dhaqaalaha madaxa bannaan ee dalalka afrika iyo difaaca danaha ammaanka qaranka ee maraykanka siyaasadda cusub ee maraykanka ee afrika ayaa sidoo kale looga dan leeyahay in ay ka hortagto saameynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee shiinaha iyo ruushka ay ku yeelanayaan qaaradda afrika
sanadka maraykanka ayaa khamiistii sacuudiga usoo gudbiyey canaan islamar ahaantaasina waxa ay isbahaysi waxaa dalkaasi oo isbahaysi lahaa maraykanka muddo dheer ay sanadku meel mareen qaraar baabi'inaya taageerada maraykanka u fidiyo boqortooyada sacuudiga oo ku haddan dagaalka xulufada sacuudiga ee dalka yemen sanadka ayaa sidoo kale cambaareeyey dilkii wariyihii sacuudiyaanka ee jamaal khashikdi kadib saacdo dood dhex martay sanadka uu hogaamiye jamhuuriga ayaa waxay ku codeeyeen qaraarkaasi ku dhowaad lix iyo konton mudane oo haa ku codeysay halka ku iyo afartan kalena ay ka hor yimaadeen waxaa qaraarkaasi labaad ay sidoo kale goluhu ay u codeeyeen iyagoo markaasina meesha ka saaray hadalka trump ee ku aadanaa in siyaasaddiisa ay ka hor imaanaysay in sacuudiga la waxyeelayo yemen waxa ay hadda wajahaysaa musiibadii ugu xumeeyd ee bini'aadinimo ee dunida ayuu yidhi senatarka vermont laga soo doorto ee madax bannaan bernie sandres sandres ayaa sheegay in maraykanku uu sacuudigu ku taageerayay dagaal fool xun waxaana uu sheegay in sacuudigu ay ka saacidayeen dhinacyo ay ka midka yihiin siinta shidaalka diyaaradaha bambaanooyinka dadka lagu duqeeyo iyo arrimaha sirdoonka kuwaas oo dhibaatooyin fara badan ku keenay buu yidhi shacabka waddanka yemen ku dhaqan subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saakaan idinkugu hayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa ah mid kacsan maalmihii ugu dambeysay waxaana maalin walba sida muuqata ay dhacayaan isbedelo u muuqda in xaaladuhu ay sii fogeynayso shalay ayay ciidamada nabadilaalinta etoobiya waxay baydhabo ka soo xireen mukhtaar roobow abuumansuur oo markii dambena loo wareejiyey magaalada muqdisho xarigga mukhtaar roobow waxa uu kiciyey rabshado la sheegay in dad ay ku dhinteen islamar ahaantaasina magaalada baydhaba ay markaa kala xirantay sidoo kale waxaa weli taagan khilaaf ka dhashay mowshin laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba khilaafyadaasi maxaa lagu xallin karayaa haddiise aan xal deg dega la helin saameyn intee la eg ayay yeelan karaan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegeysa arrimahaasi
dowladda federaalka waxaa in dhowaalaba lagu riixayay inay faraha kula jirto doorashooyinka maamulka koonfur galbeed oo musharaxiinteeda uu ka mid yahay wasiir ka tirsanaa xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre sidoo kalena toddobaadkii hore ayay dowladda u dirtay ciidamo magaalada baydhabo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sidoo kale dib u dhacyo ay ku yimaadeen inkastoo qoraal ay soo saareen guddiga doorashada koonfur galbeed ay ku sheegeen in doorashadu hadda ay qabsoomaysa sagaaliyo tobanka bishan cabdiraxmaan macalin cali faax oo xildhibaan hore ahaa kuna sugan magaalada london ayaa ka waramaya xaaladda khilaafka hadda taagan
dowladda laga baqaa hadda baarlamaanka dowladda ka baqaa waayo baarlamaanka intiisa badan maarata boqol konton ugu yaraan meelahaasa xildhibaana ah haddana wasiira ah madaxweynihii baraamirkaa isku xiran dhaqaalihi xagguu jiraa marka hadda asagaa baarlamaanka cangobasho ah oo maaragti waa ka duwan waa ka duwan tahay baarlamaanadii hore iyo dowladdii hore waa ka duwan tahay hadda qaabka hadda waa kuso- waa ku socdaan marka meeshu dhib ka jiraa roobow runtii waxay ahayd maadaama sida ay sheegeen uusan ka tanaasulin shabaab ka tanaasulin uusan cabud weydiisanin oo laakiin ayaga ay cafiyeen siday sheegeen waxay meeshana ku hayaan ay ahayd ilaa uu ka noqdo clean ayagana yidhahda ninka waa cafinay waayo waa ka tanaasul hadda laakiin hadda ay sheegayaan maarata uusan ka tanaasulin laakiin waxaa loo keenay baydhabo u ogolaadeen markaa dib usa sii raacdid waxay tahay in ay ku jibiyaan shariif xasan inuu meesha ku baxa nin keliya hoo la jaalsan karay maadaama as uu yahay in marka hore lagu bixiyo isaga shariif xasan lagu meesha looga saaro markii shariif xasan meesha laga saarana saacadda ugu dambeysay hadda ay sameeyeen asaga meesha ka saaraan madaxtooyada iyo xukuumadda ayaa u muuqday in xasradaha siyaasadeed ee hadda jira ay kala qaadayaan oo ay hadda dhinaca baydhabo xoogga saarayaan iyagoo tan baarlamankana dib u dhigaya haykal keenadid oo ka faallooda waxna ka qora arrimaha geeska afrika ayaa ka waramaya sida uu u arko xasradahan siyaasadeed iyo saameynta ay yeelan karaan waa wax laga xumaado oo nasiib xumaa in khilaafyada noocan ay soo laablaabanayaan waxay sidoo kale dadka xasuustaan markii madaxweyne farmaajo wuxuu ku tartamayay waxyaabaha runtii uu ballan qaaday oo ka hadlay waxay ahayd inuu yareyn doono khilaafaadka doo dhexgala dowladdiisa isaga iyo prime minister ha noqoto isaga iyo speakerka baarlamaanka laakiin waxaa maraysaa soomaaliya aysan ka gudbeynin caqabada noocan ah oo markii hal tallaabo hore loo qaado laba tallaabo gadaal loo soo laabanayo marka waa nasiixo maanta waxaa dhacay bisha sankan baydhabo waxa la filanaya ma aha in waktiyadan oo kale in dowladda ay u adeegsato ciidamo ethoobiyan ah inay soo xiraan nin muwaadin ah oo tartan lagu jiro doorasho wuxuu hore ha ahaa doona ha ahaatee markii hore laakiin in joog noocaan oo kale ah in ciidamo shisheeye loo adeegsado sida kulley lagu maqaalo ah waa wax runtii aada loogu xumaado gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shalay la hadlay v o eda ayaa sheegay in ay filayeen sida ay shalay wax u dhaceen wuxuuna ugu baaqay shacabka koonfur galbeed inay isdejiyaan marka horta waxaan leeyahay soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqayn jirtay soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay wadanku isteedye ayuu leeyahay talada dadka oo dhan ay ka wada dhexaysaa marka dhammaan dadka ay khusayso talooyinkaasi ama ha aadan istiijyada ama dowladda federaalka waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed waxayna abuurayaan waxyaaba noocan hadda u dhacay iyo wax lamid ah waddankana wuxuu sii aadayaa meel kale u aadaya oo hadda mar hore laga soo tegay marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa kasakow in khilaafyadana wakhti badan ay ka luminayaan shacabka soomaaliyeed ee u baahnaa waxqabadka dowladda iyo maamulada dalka ayaa haddana waxa uu leeyahay saameyn dhaqaale oo xilligan adag uga sii daraysa xaaladda dalka cabdiraxmaan macalin cali faax oo xildhibaan hore ahaa ayaa ka waramaya mar kale sida uu u arko in xal looga gaari karo khilaafyadan
xal waa ma sahlano ma sahlano xal waxaa caadiyan beesha caalamka inay soo gasho waa muhiim waa kala marka beesha caalamka in ama dowladda ay awood saarto ama ay guddoomiyaha baarlamaanka awood saarto ama dadka baydhabo jooga awood saarto awooddaas beesha caalamka maahane qaabkan kale oo etoobiyaankan iyo waxsaasa umalaynaayo inay mataqaana ay wax qaban karaan laakiin waa ilahay xaggiisa lagama quusi laakiin ina dan ma aha in la dumiyo dalka la dumiyo dowladda la burburiya dan ma aha soomaaliya uma aha shacabka uma aha dowladda lafteeda dan uma aha dowladda ayaa hadda waxaa ku furan khilaaf saddexagala oo kaga imanaya qaar ka mida maamul goboleedyada arrinta doorashada koonfur galbeed iyo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee guddoomiyaha baarlamaanka uu qabtay haykal keenadiid ayaa ka waramaya bal haddii uu u muuqdo xal lagu dhammayn karo xasaradahan siyaasadeed ee soomaaliya ka socda
marka intaanoo saneeya soomaaliya soo martay intaanu marxaladood oo dhowr madaxweyneyaal oo kala duwan dhowr siyaasi oo kala duwan mid walba waxaa umalaysa inay majaxaadinayso arrintan ay ku mashquulayaan siyaasadda hoose ee gudaha ah meeshii waddanka wax ka qaban lahaayeen waddanka hore usii marin lahaayeen marka xalka ilaahun baa laga fogaa laakiin u malayn maayo maanta soomaali inay xal isu hayaan especially dowladdan hadda farmaajo madaxweynaha ka yahay oo runtii aada loogu haweynaa dadka dhan u wada riyaaqeen maadaama waa nin siyaasadiisa hore loo bogay maalmaha soo socda ayaa noqon doona kuwa adag oo gudaha loo geli doono muranada siyaasadeed ee taagan sida ay sheegayaan dadka sida hoose ula socda siyaasada soomaaliya waa markii labaad ee muddo dhowr bilood gudahooda ay iska horyimaadaan madaxtooyada iyo xukuumadda oo dhinaca iyo guddoonka baarlamanka bishii abriil ayaa dagaal dheer oo siyaasadeed kadib uu xilkiis ka casilay guddoomiyihii kan ka horreeyey maxamed cismaan jawaari falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhinaca kalena cabdulaahi axmed cadow oo mar soo ahaa safiirka soomaaliya ee dalkan maraykanka u fadhiyey marna ahaa musharax madaxweyne ayaa ka warramay khilaafka siyaasadeed ee ka jira soomaaliya waxa uuna ugu baaqay siyaasiyiinta soomaalidu in ay khilaafkooda wadahadal ku xaliyaan jamaal axmed cismaan ayuu u warramay isagoo ku sugan dalkan maraykanka waxaan filahay inaan ahay oday soomaaliyeed muddo dheer ku jiray siyaasadda iyo maamulkaba adeer waxa weeye waa muxuu ahaa caadi in maaragtay madaxdu isqabato waa caadi weeye oo ay maarata siyaasadda isku qabato laakiin waxaa muhiima waxa weeye in wax walbaba nabad iyo xasilooni muxuu aha degan in lagu xaliyo xal lama waayahayo haddii maaragtay muxua maskaxdu fiyowdahay marka anigu waxaan ku talinahay waxa weeye kow sharci baa yaala dastuur baa yaala in maaragtay muxuu ahaa sharciga iyo dastuurka in la isticmaalo aan la isticmaalin muxuu ahaa xamaasad iyo maarata lablaka lidaa aan la isticmaalin labada qoloba anigu waxaan usoo jeedinaya waxa weeye dalka idinkaa maanta ma madaxka ah baarlamaanka iyo muxuu ahaa maamulkaba dalka iyagaa madax ka ah idinkaa ummadda matala marka ummadda waxay idinku leedahay xaq bay idinku leedahay inaad nabad iyo deganaan aada ku maamushaan marka arrimaha idinka dhexeeya kuma ku maareeya maaragtay muxuu aha si nabada oo degan maskax fayow leh niyad fiican leh oo markaa muxua sharciga waafaqsan waa tahay guddoomiyaha baarlamaanka dhowaan wuxuu qabtay mowshin laga keenay madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenadiisana waxay dhaheen sharci maahan mar haddii dhinacyada ay iskaga hor imaanaya arrintan oo adiguna aad leedahay dastuurka lagu laabto oo cid kasna ay leedahay dastuurka annaga ku dhaqmeyna oo sidaan ayaa saxa oo lays haysto marka maxaa xalkuu noqonayaa adeer xalka wuxuu noqonaya horta marka hore waa in maaragtay qof kala qof kastoo mas-uula saan hadda u sheegayay madaxda iyagaa dalka maaragtay mas-uulka ah waa in horta danta gaar ee khaas laga horumariya danta guud ee qaranka iyo shacbiga nabad baa loo baahan yahay xasiloona loo baahan yahay waa kow madax guddoomiye ku-xigeenada waxaa ka weyn muxuu ah guddoomiyaha ka weyn marka guddoomiyaha mowqifkuu qaatay anigu ma odhanayo maaragtay waa sax ama waa khalad ma odhanayo laakiin waxaan qabaa waxa weeye madaxda sare oo ah madaxweynaha prime ministerka ra-iisul baarlamaanka ha arrintaa ha maareeyaan oo maaragtay ha ku maareeyaan si degan oo muxuu aha maskax degan leh ilan danta guud waxa weeye in maaragtay nabad ay timaado haddii nabad imaan weydo oo wuxuu isku burburaan haddii waxa weeye ayaan darro weeye marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye mar kastaba siyaasiyiintu way isqabataa laakiin waa inay maaragtay muxuaha xasilooni iyo deganaan iyagoo fiirinaya ummadda danteeda waa inay maaragtay muxuu ahaa ay ka horumariyaan xamaasada iyo xiisadda ama xanaaqa kuleelka haya waa inay isqaboojiyaan isdejiyaan qof walba inu isdejiyaa oo maaragtay yidhaahdaa maxaa aniga maaragtay aan qaban karaa ummadda iyagaa ummadda aad dooratay ummadday mas-uul ka yihiin ummadday u shaqeeyaan ummadda danteeda ha ka shaqeeyaan baydhabo shaqaaqa ayaa ka dhacday dad ayaa ku dhintay dowladdu waxay soo xirtay mukhtaar rubow mansuur oo ka mid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed arrintaas sidee baad u aragtaa ad arrintaa waa arrin maaragtay muxuu ahaa amni iyo nabadgelya anugu markasta goobajoog ma ihi kama bixin karo faalle kama bixin karo waxaan la socdaa ninkaa hadda lasoo xiray inuu maaragtay muxua ka mid ahaan jiray al-shabaab haddii waxa weeye marka horeba inta hadda aan lasoo qabanin haddii marka horeba markuu isharaxayay waxay ahayd in la yidhahda amniyaho haddii ay jirto sharci ahaan anu markasta sharcigan ka hadlaya sharci ahaan hadday jirto inuusa isharaxin waa in la yidhahda ma isharaxi kartid laakiin hadda waxa meesha ka dhacay waxa weeye wax hadda kolley xamarna ka fog anigana hadda maraykan baa jooga iskabadaa warkayga waxaan kusoo koobaya waxa weeye madaxda sare madaxda sare waa inay ka shaqaysaa sidii nabad iyo xasilooni lagu xallin lahaa arrimaha siyaasadeed ee maanta cakira waxaan maaragta un la soo qaylaya waxa weeye war dalkii faraha yuusu ka baxeen war yaan dagaal bilaabanin war maaragtay muxuu aha dantanada ma aha in dib loo noqdo wixii maaragta lagu jiray madaxda sare waxaan ku boorinayaa waxa weeye hadda ishaysa waxa weeye u soo noqda xasilooni iyo maskax
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed caddo oo marsoo ahaa safiir iyo musharax madaxweyne waxa uu warramayey jamaal axmed cismaan
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dowladda dalka yemen iyo xubnaha mucaaradka waddankaasi ee maleeshiyaadka xuutiyiinta ee shiicada oo muddo halka ku dagaalamayay ayaa kala sixday heshiis warbixin ku saabsan heshiiskaasi waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi yemen ayaa ku heshiiyey xabajoojin ku aadan magaalo xeebeedka xudayda oo ah marinka ugu weyn oo kaalmada bini'aadanimo iyo gargaarka kale loo marsiin karo dalkaasi heshiiska ayaa yimid kadib markii lagu soo gabagabeeyey dalkaasi sweden wadahadaladii ugu socday dhinacyada yemen halkaasi kaasoo garwadeen ay ka ahayd qaramada midoobay si loo joojiyo dagaalada sukeeye oo sanadkii afraad ka socda dalkaasi dagaalada ahliga ee ka dhacay dalka yemen ayaa sababay dhibaato dhinaca bani-aadanimada ugu weyn ee ka taagan caalamka kumanaan qof ayaa ku geeriyooday dagaalada ka dhacay waddankaasi islamarkaasina malaayiin qof oo kale ayaa la daalaadhacaya macluul aada u baahsan xubnaha ka socday dowladda yemen ee caalamka aqoonsan yahay iyo wakiilada ka socday kooxda shiicada xuutiyiinta ayaa isgacan qaaday kadib markii ay gaareen heshiiskaasi xabajoojinta ahi xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay heshiiska xabajoojinta inay daruuri u tahay si kaalmada bani-aadanimo loo gaarsiiyo malaayiin qof oo reer yeman ah oo ku dhibaataysan waddankaasi maser guteres ayaa si adag u xusay in qaramada midoobay kaalin mugleh ay ka qaadanayso maamulka dekedda magaalada xudayda si dadka rayidka ahi loo gaarsiiyo kaalmada taasoo ujeedkeedu uu yahay buu yidhi in la hagaajiyo duruufaha nolosha ee dadka shacabka ahi heshiiska waa mid bilow u ah dhabaha nabadda iyo deganaanshaha iyo in la dhameeyo dhibaatada bani-aadamnimo ee ka jirta dalkaasi yemen ayuu yidhi xogayaha guud ee qaramada midoobey qaramada midoobey ayaa horay u sheegtay inay u baahan tahay shan bilyan oo dollarka maraykanka ah si ay ugu maarayso kaalmada bani-aadamnimo ee loo fidinayo in ku dhow labaatan milyuun oo u dhashay dalkaasi sanadka soo socda in ka badan toddobaatan boqolkiiba dadka degan dalka yemen ayaa la daalaadhacaya mashaqada dagaalada sukeeye ee burburka baahsan u geystay dalkaasi hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa horay u muujiyey inay u baahan yihiin balaayiin dollarka maraykanka ah sanad kasta si wax looga qabto macluusha iyo dhibaatada insaaniga ah ee ka jirta waddankaasi qodobada ay ku heshiiyeen dowladda yemen iyo kooxda xuutiyiinta ayaa sheegaya ciidamada labada dhinac inay isaga baxaan magaalada xudayda maalmaha soo socda ciidamo ka socda qaramada midoobay iyo kuwa maxalli ah ayaa la wareegaya ammaanka magaalada sida uu dhigayo heshiiska xabajoojinta ee lagu saxiixay dalkaasi sweden xogayaha guud ee qaramada midoobay master guteres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay kormeerayso dekadda islamarkaasina ay kaalin weyn ka qaadanayso qaybinta kaalmada bani-aadamnimo ee loogu talagalay dadka macluusha ay haleeshay heshiiska xabajoojinta ah laguma sheegin dagaalada ka socda magaalada ticisa oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn waddankaasi sidoo kale heshiiska ay gaareen labada dhinac ma tilmaamin xabajoojin guud oo ay ku jirto magaalada sancaa ee caasimada dalkaasi oo ay maamulaan kooxda xuutiyiinta laakiin xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa muujiyey inuu rajaynayo in maalmaha soo socda la gaaro heshiis dib loogu furayo madaarka caalamiga ee magaalada caasimada ahi masar guteres ayaa farta ku fiiqay in la qaban doono wareeg kale oo wadahadal ah bisha janwari ee sanadka soo socda si heshiis looga gaaro arrimo kale dagaalada ugu culus ee dalkaasi ayaa bilowday sannadii labada kun iyo shan iyo tobankii kadib markii xuutiyiinta ay la wareegeen inta badan gobollada dalkaasi kuwaasoo ku qasbay madaxweyne cabdirabbi mansuur haadi inuu isaga cararo dalkiisa dowladda sacuudi arabiya ayaa dhistay isbahaysi milatari ah oo ay ku garab istaagayso dowladda yemen ee caalamka aqoonsan yahay si ay ula dagaalanto maleeshiyada shiicada ahi ee xuutiyiinta in ka badan lix boqol oo kun oo qof oo rayd ah ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen dagaalada ka dhacay dalkaasi islamarkaasina in ka badan hal milyan oo qof ayaa ku dhaawacmay waa sida ay sheegayaan tirokoobyada qaramada midoobay sidoo kale kumanaan qof oo reer yeman ah ayaa haleelay xanuunka koleeraha ama daacuunka kaasoo sababay geerida boqolaal qof oo u badan carruura xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka maraykanka ayaa ku eedeeyey dalka iiraan in tan iyo sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay samaynayeen dhaqdhaqaaq xooggan oo ku aadan hanashada gantaalaha riddada dheer xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa arbacadii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in iiraan iyada oo ka faa'iidaysanaysa heshiiskii nukliyerka ee sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay kordhisay dadaalka ay ku horumarinayso gantaalada riddada dheer marka laga reebo maraykanka dhammaan xubnaha kale ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa iyagu taageersan heshiiska nukliyerka ee iiraan maraykanka ayaa bishii may ka baxay heshiiskaasi islamarkaana xayiraado ku soo rogay iiraan bishii ina dhaaftay sida uu faahfaahinayo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo Iran has exploited the goodwill of nations and defied multiple Security Council resolutions in its quest for a robust ballistic missile force. The United States will never.
iiraan waxa ay ka faa'iidaysatay niyad samida dalalka waxaanay ku hortimi qaraaro badan oo golaha ammaanka ka soo baxay si ay u hanato gantaalada riddada dheer dowladda maraykanku marnaba uma dulqaadanayso arrimaha noocan oo kaleeta xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in iiraan ay haysato gantaalada ugu badan ee bariga dhexe yaalla iyada oo toban nooc oo kalena soo saaraysa kuna jirta tijaabintoodii sida laga soo xigtay saraakiil u dhashay iiraan dowladda iiraan ayaa haysata gantaalo gaadhaya laba kun oo kilomitir bombeyo ayaa sheegay in arrintaasi ay halis ku tahay dalal yurub ku yaalla sannadka labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa quwadaha caalamku waxay heshiis la seexdeen iiraan iyada oo laga qaaday cunaqabatayntii dhaqaale kadib markii ay ogolaatay in beesha caalamka ay la shaqayso islamarkaana ay dalkaasi tagaan khubaro ka socda caalamka oo hubinaya in iiraan ay heshiiskaasi dhaqan gelisay iyo in kale wakaaladda caalamiga ee tamarta atomikada ayaa marar badan ku celcelisay in iiraan ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa iiraan looga digay adeegsiga iyo horumarinta gantaalaha riddada dheer ee xambaara nukliyerka inkastoo aan si cad loogu xusin heshiiska arbacadii ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka waxa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay sii xoojiyaan xayiraadda saaran iiraan The United States seeks to work with all other members of the Council to reimpose on Iran the ballistic missile restrictions outlined.
dowladda maraykanku waxa ay isu dayeysaa inay la shaqayso dhammaan xubnaha kale ee golaha in iiraan lagu soo rogo xayiraada ka mamnuucaysa soo saarista gantaalada riddada dheer ee ku xusan xeerka tirsigiisu yahay
mas-uuliyiinta iiraan ayaa iyagu mar kasta ku celceliya in barnaamijkooda nukliyerka uu yahay mid nabadda ku salaysan waxayna ku eedeynayaan maamulka madaxweyne trump inuu si ulakac ah uga baxay heshiiska sida uu faahfaahinayo isxaaq alxabiib oo ah ku-xigeenka ergeyga iiraan u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee new york The Council should strongly condemn the U.S. for reimposing its illegal sanction against Iranian in violation of the United Nations Charter. And goluhu waa inuu si xooggan u cambaareeyaa maraykanka maadaama ay si sharci darra ah heshiiskii uga baxeen islamarkaana ay xayiraado aan sharciga waafaqsanayn nagu soo rogeen taasoo baalmarsan axdiga qaramada midoobay iyo sharciga caalamiga ah xulafada maraykanka ee reer yurub ayaa iyagu si weyn u taageersan heshiiskan iyaga oo tixgelinaya sida uu tilmaamay danjiraha jarmalka ee qaramada midoobay christoph hosken We believe that um, the JCPOA is a very important contribution to the global non-proliferation architecture. It's an important asset for the security of the region and for the security of Europe. And this is our...
waxaan aaminsanahay in heshiiskani uu yahay mid aad muhiim u ah oo ay dani ugu jirto caalamka oo dhan sababtoo ah waxa uu dhowrayaa nabadgelyada degmada iyo nabadgelyada yurub waana arrinta ugu muhiimsan ee na qusaysa intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadanayo kaasiyaha barnaamijka umuuraha islaamka ayuu inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysaneyseen waa v o dhinacii heesaha ayaanu jaleecinaa fanaanada misxiis iyo heesteeda armuu jaceylku been yahay
waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan xagga soo saarista waa bashiir raabi karar intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo